subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka ee caalamka ah ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa mujadaha gaagaaban hirarka efimada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa subax isniinah labaatanka bisha desembar ee sanadka labada kun afarlabaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaal xasan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir oo muqdisho oo ku soo bandhigay qorshayaal uu doonayo inuu ka hirgeliyo magaalada duqa muqdisho ayaa shirka ku soo bandhigay qorshayaasha hortabinta u leh oo uu ka leeyahay magaaladan caasimadda ee muqdisho taasoo ugu horrayso magaalo nabdoon oo nadiif ah magaalo cagaaran bulshada caasimadda oo hesha adeegyada aasaasiga ah iyo in talada dib loogu celiyo bulshada si ay u soo doortaan hoggaankooda waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo aad ku maqli doontaan guushii xulka qaranka soomaaliya ee toddobiy-toban jirrada ay shalay gaareen oo aan falanqaynayno laba ka mida duulayaasha ciidamada maraykanka oo nolol lagu soo helay kadib markii ay ka boodeen diyaaraddii ay saaraayeen oo la soo toogtay dusha badda cas qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dalka boqortooyada sacuudiga ayaa xaddii shalay sheegay inuu dib u bilaabay howlihiisii dibnaasiyadeed ee caasimadda afghanistan ee kabul in ka badan saddex sanno kadib markii ay dibnaasiyeynteeda ay kala baxday dalkaas sacuudiga ayaa howlihii safaaraddiisa kaabuul joojiyey intii ay socdeen rabshadaha markii ay taalibaan la wareegeysay dalkaas war qoraala oo ka soo baxay safaaradda sacuudiga ee kaabuul oo ay soo bandhigtay boggeeda ay ku soo bandhigtay boggeeda ex ee horey loo oran jiray twitter ayaa lagu yidhi iyadoo laga duulayo rabitaanka dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ee ah inay bixiso dhammaan adeegyada ay u hayaan shacabka walaalaha ah ee afghanistan waxaa la go-aamiyey in dib loo bilaabo howlihii shaqe ee boqortooyada ee kabul laga bilaabo desembar wasaaradda arrimaha dibadda sacuudiga ayaan si deg dega uga jawaabin su-aalo ay weydiisay wakaaladda wararka ee a f b oo ku saabsan heerka matalaadda sacuudiga ee kabul sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqday agost keedii inay dunaasiyiinteedii kala baxday kabuul dowladda taalibaan weli ma jirto cid aqoonsatay ama dal aqoonsaday si rasmi ah sacuudiga imaaraadka carabta iyo bakistan ayaa aqoonsan dowladdii hore ee taalibaan ee uu maraykanku xukunka ka tuuray sanadkii dii laba toddobaad kadib markii ay xukunka si lama filaan ah uga tuureen madaxweynihii hore ee suuriya bashaar al asad ayuu hogaamiyaha cusub ee suuriya axmed al sharca axaddii shalay shaaciyey in dhammaan hubka gacanta ugu jira kooxaha kala duwan ay la wareegi doonto dowladda cusub sharca oo ka dhinac hadlayey wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidaan kadib kulan gaara oo ay yeesheen ayaa wacad ku maray in dowladda cusub ay sidoo kale dhammayn doonto faragelintii tabnayd ee ay dowladdii hore ku haysay dalalka deriska la ah wuxuu carabka ku adkeeyey in kooxaha hubaysan ay bilaabi doonaan inay hubka dhigaan islamarkaana ku biiraan ciidanka qaranka siiriya axmed al sharca ayaa sidoo kale sheegay in jabhadda kurdiyiinta suuriya ee loo soo gaabiyo s d f ay ka mid yihiin xoogaga ay dowladda cusub ka doonayso inay hubka dhigaan turkiga ayaa taageeray jabhadaha suuriya ee xukunka ka riday bashaar al asad sideedii bishan disembar ee sannadka labadakunafariyolabaatanka waxaana jabhadahaasi ah ugu tun weyn xayaad taxriir shaam oo uu hogaaminayey axmed al sharca oo ku magac dheer abu maxamed al joolaan laba duuliya oo ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka ayaa axaddii diyaaraddii ay saaraayeen lagu soo riday dusha badda cas dhacdadaas oo u muuqata mid ka dhalatay wax milatariga maraykanka ay ugu yeereen weerar saaxiibtinimo taasoo la macno ah in ciidamada maraykanka ay si qalada u soo toogteen diyaaraddaasi waa dhacdadii ugu cuslayd ee muddo sannad halis gelisa nolosha ciidamada maraykanka ee gobolka u jooga beegsiga jabhadda ay iiraan taageertay xuutiyiinta yemen labadan askari oo ahaa laba duuliye ayaa nolol lagu helay kadib markii ay ka boodeen diyuuraddii ay la socdeen iyadoo mid ka mid ah uu soo gaaray dhaawac fudud warkaasi oo faahfaahsan dhegeystayaal qeybaha soo socda ee idaacaddeenna ayaad ku dhegeysan doontaan halka ad warkaasi ka dhegeysanayseena waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilownay maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in muqdisho ay isku diyaarinayso doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah hadalkan ayaa laga sheegay kulan ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan arrintaasi ku saabsan inoo soo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir oo ay weheliyaal xubno ka tirsan guddoonka sare ee gobolka ayaa waxa ay kulan la yeesheen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka waxaana si weyn kulankaasi diiradda loogu saaray arrimo la xidhiira dardangelinta arrimaha maamulka iyo shaqo ee hoos yaalla dowladda hoose iyo sidoo kale bilic soo celinta caasimadda soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulanka inta uu socday waxa uu si weyn u soo bandhigay qorshooyinka hortabinta u leh maamulkiisa isagoo oo sheegay in ujeeddada ugu muhiimsan ee xilligan hortaalla gobolka banaadir ay tahay ka shaqaynta caasimadda soomaaliya oo yeelata bilic qurxoon iyo in sidoo kale laga shaqeeyo qorshaha dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku aadan in hoggaanka iyo talada shacabka caasimadda ay gacmahooda ku soo doortaan kulanka ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray arrimahaasi iyadoo dhinacyadu ay doodo dheer arrintaasi ka yeesheen kulanka kadib ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay afhayeenka gobolka banaadir saalax dheere waxa uu ka warbixiyey arrinta la xidhiirta ka hadalka bilicda iyo sidoo kale soo bandhigidda qorshooyinka gobolka banaadir xilligan horyaalla ee la isla gartay duqa muqdisho ayaa shirka ku soo bandhigay qorshayaasha hortabinta u leh oo uu ka leeyahay magaaladan caasimadda ee muqdisho taasoo ugu horeyso magaalo nabdoon oo nadiif ah magaalo cagaaran bulshada caasimadda oo hesha adeegyada aasaasiga ah iyo in talada dib loogu celiyo bulshada si ay usoo doortaan hoggaankooda waxa uu sidoo kale ku dheeraaday ka go-naanshiyihiisa ku aadan hirgelinta qorshayaasha uu ka leeyahay caasimadda asigoona kula dardaarmay maamulada degmooyinka gobolka banaadir in si wada jir ah loogu wada shaqeeyo horumarinta caasimadda sidoo kalena in bulshada si hufan oo daacadnimo ah loogu adeego loona dhimriyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada muqdisho doodii ay yeesheen madaxda sare ee gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay arrimaha la xidhiira miisaaniyadda oo gobolka hadda uu si weyn uga shaqaynayo waxaana dhinacyadu ay ka doodeen arrimahaasi iyagoo isla soo qaaday sida arrintan ay muhiim u tahay shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ayaa inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay qorshaha u diyaargarowga miisaaniyad sanadeedka laba kun labaatan iyo shan qaab dhismeedka maamulada degmooyinka gobolka banaadir qorshe hooleedka u degsan maamulada degmooyinka gobolka banaadir sanadka laba kun labaatan iyo shan iyo xoojinta horumarada dhinaca amniga ee ka jira magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa waxaa horyaalla ka shaqaynta caasimadda soomaaliya si gaara bilic soo celinta iyo weliba hagaajinta wadooyinka oo marka xilliyada roobabku ay da-aan inta badan biyuhu ay fadhiistaan taasi oo dowladda hoose ee xamar laga sugayo inay wax weyn ka qabato laakiin arrinta hadda sida weyn diiradda loo saarayo waxa ay tahay sida maamulka gobolka banaadir uu uga shaqayn karayo doorashooyinka qofka iyo codka ah oo madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay hadda sida weyn u naawalayaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
halkaasi aad welina dhegeysanaysaan waa idaacadda v o e oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana laba duuliye sidii aad warkaba ku maqlayseen laba duuliye oo ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka ayaa haddii diyaaradii ay saaraayeen lagu soo riday dusha badda cas dhacdaas oo u muuqata mid ka dhalatay wax milatariga maraykanka ay ugu yeereen weerar saaxiibtinimo waa dhacdadii ugu cuslayd ee muddo sannada halis gelisa nolosha ciidamada maraykanka ee gobolka u jooga beegsiga jabhadda ay iraan taageerto ee xuutiyiinta yemen labadan askari oo ahaa laba duuliye ayaa nolol lagu helay kadib markii ay ka boodeen duyuuraddii ay la socdeen iyadoo mid ka mida uu soo gaaray dhaawac fudud laakiin toogashadan ayaa hoosta ka xariiqday sida ay tahay khatarta ku xiiran marinbiyoodka badda cas halkaas oo weeraro joogto ah ay xuutiyiintu ku hayaan maraakiibta maraysa halistan ayaa jirta iyadoo weliba ciidamada isbahaysiga militariga maraykanka iyo yurub ay gaaf wareegayaan aaggaas ciidamada maraykanka ayaa duqaymo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen xuutiyiinta yeman ku qaaday xilliga uu dhacayay shilkan ciidamada maraykanka lagu beegsaday inkastoo taliska dhexe ee ciidamada maraykanka uusan faahfaahin ka bixin waxa uu ahaa howlgalka duulayaasha ay ku jireen kamana jawaabin su'aalo ay weydiisay wakaaladda wararka ee associated press diyaaradda nooca f a ee la toogtay ayaa ka soo duushay sagxadda markabka u s s henry s truman sida uu sheegay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka waxaana weli ay maraykanku baarayaan sida ciidamadooda saaran isla markabkii ay diyuuradda ka soo duushay ay ugu qaldameen oo ay u beegsadeen diseembar shan iyo tobankeedii ayuu taliska dhexe ee maraykanka waxa uu sheegay in markabka truman uu gaaray bariga dhexe laakiin talisku ma uusan cayimin xilligaasi in markabka iyo ciidamada saaran ay ku sugnaayeen badda cas taliska dhexe maraykanka ayaa intaasi ku daray in maraakiibtooda dagaalka iyo diyaaradahooda ay hore u soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta iyo gantaalada lidka maraakiibta oo ay soo rideen fallaagada maro hore ayaa waxaa dhacday sida saraakiisha maraykanku ay sheegeen in gantaalo ay soo rideen xuutiyiinta ay ciidamada maraykanka uga jawaabeen iyagoo qaatay go'aanada ka hortagga wax ka yar laba ilbiriqsi tan iyo markii uu markabka truman gobolka tegey maraykanka ayaa kordhiyey duqaymaha uu la beegsanayo xuutiyiinta iyo gantaalada ay soo ridayaan badda cas iyo nawaaxigeeda si kastaba ha haatee joogitaanka koox dagaal oo ciidamada maraykanka ah ayaa laga yaabaa inay kiciso weeraro hor leh oo uga yimaada fallaagada xuutiyiinta sidii ku dhacday markabkii u s s aisenhower horraantii sannadkan howlgelintaasi markabka aisenhower ayay ciidamada badda ee maraykanku ku sheegeen inuu ahaa dagaalkii ugu adkaa oo ciidamada badda ee marayniska maraykanka ay galaan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka habeennimadii sabtida iyo horraantii axaddii shalay diyaaradaha dagaalka ee maraykanku waxay qaadeen duqaymo ruxay magaalada sanca ee caasimadda yemen oo xuutiyiintu ay haysteen tan iyo sannadkii labada kun afar iyo tobankii taliska dhexe maraykanka ayaa ku tilmaamay duqaymahaasi kuwo lala beegsaday xarun lagu kaydiyo gantaalada iyo talis laga hago howlgallada xuutiyiinta maraykanku ma uusan bixin faahfaahin intaasi dheer warbaahinta ay maamulaan xuutiyiinta ayaa sheegtay in duqaymo ay ka dhaceen labada magaalo sanca iyo gaarka magaalada dekedda leh ee xudayda iyadoo aan la sheegin wax khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay sanca duqaymaha ayaa u muuqday kuwo si gaara loola beegsaday saldhigyo ciidan oo ku yaala buur dhinaceed si kastaba ha haatee ma jiraan wax muuqaala ama macluumaada oo laga sii daayey duqaymaha taasoo horay u dhacday markii duqaymaha cirka lagu garaacay xarumaha muhiimka ah ee fallaagada brigader general yaxya sariic oo ah afhayeenka militariga xuutiyiinta ayaa saacado kadib soo saaray bayaan hordhacah oo uu ku sheegay in fallaagada ay geysteen weerar ay u adeegsadeen siddeed diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo toddobiyo toban gantaal oo nooca kuruiska ah waxa uu sidoo kale sheegay isaga oo aan soo bandhigin wax caddayn ah oo muujinaya in xuutiyiinta ay soo rideen diyaaradda f a ee uu maraykanku lahaa sariic ayaa horay marar badan sheegashooyinkiisu ay ahaayeen kuwo uu buunbuuniyey tusaale ahaan intii uu socday howlgalkii markabkii maraykanka ee aisenhower wuxuu si isdabajooga u sheeganayay in markabkaasi uu ku dhacay dabinka xuutiyiinta xuutiyiinta ayaa ilaa iyo boqol markab oo kuwa ganacsiga ah ku beegsaday gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn tan iyo markii dagaalka israa'il iyo xamaas ee marinka khaza uu bilowday bishii oktoobar labada kun saddex iyo labaatankii xamaas ayaa weerar lama filaana oo ay ku qaaday israa'il xilligaasi waxay ku dishay kun iyo laba boqol oo qof iyagoo ku qafaashay laba boqol iyo konton kale weeraro argudasho ah oo ay israa'il ku qaaday khaza oo ilaa iyo maanta socda ayaa waxaa ku dhintay in ka badan afartan iyo shan kun oo qof oo falastiiniyiina sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka tirakoobku ma kala saarayo dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah ee weerarada israa'il ku dhintay xuutiyiinta ayaa gacanta ku dhigay hal markab laba kalena way quusiyeen intii ay wadeen ololaha weerarada badda cas ilaa iyo afar badmaaxna way dileen hase yeeshee gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee ay weerarada ku geystaan ayaa waxaa soo ridayey oo dhexda u gelayey ka hor intaysan gaarin yoolkooda ciidamada maraykanka iyo kuwa midooda yurub ee ku sugan badda cas fallaagada xuutiyiinta waxay ku adkaysanaysaa inay beegsanayaan maraakiibta lala xiriiriyo israa'el maraykanka iyo boqortooyada ingiriiska si ay ugu qasbaan inay soo afjaraan ololaha israa'iil ee ka dhankaa xamaas ee khaza
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos sidan kaga imaanaysa magaalada washington allah u naxariistay waxaa shalay deegaanka Max- maxaa siciid ee degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe lagu aasay sheekh muuse nuur ibraahim oo ku magac dheeraa sheekh muuse cadde kaasoo talaadadii aynu kasoo gudubnay ku geeriyooday magaalada rotterdam ee dalka netherland meydka sheekha ayaa shalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho ee aadan cadde kadibna waxaa loo sii gudbiyey degmada cadale haddaba taariikhda sheekh muuse cadde ayuu nuur xasan nuur oo washington jooga ka wareystay sheekh nuuraddiin macalin maxamuud oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota islamarkaana ka mid ahaa ardaydii uu wax soo baray marxuumka sheekh muuse nuur ibraahim sheekh muuse cadde raximahullahu raxmatan waasicatan bishan labiyo tobanaad toddobiyo tobankeedii ayuu shiikha wuxuu ku geeriyooday habeen talaado ah magaalada la yidhaahdo rotterdam ee dalka netherland holland shiikha isla markaasi waxaa suurto gashay labaatankii bisha masaajidka ku yaalo amsterdam ee la yidhaahdo masjidulquba salaada jimcaha kabacdi in janaasa lagula duqaday muslimiinta holland ku nooleed iyo intii ka soo gaartay kadib shiikha meydkiisa waxaa loo ambabixiyey oo talow axadaheed laga dejiyey dalka soomaaliya magaalada muqdisho ee laboorka weyn ee aadan cadde international waxaa loo sii qaaday meydka shiikha raximahullaahu masaajidka weyn ee isbeesiga islaamka ee soomaaliya ugu weyn arladii dhan baa isla nuuxsatay culamaa u diinkii iyo xukuumaddii iyo shacabkii dadkii masaajidka waa uu deeqi waayey tirada keliya iyo jaceylkii ay u qabaan maadaamauu nin weyn oo diinta islaamka usoo dadaalay oo ahaa shiikha jaceylkii ayaa ummadda ilaahay geliyay qof walba waxay soo xaadirtay janaasadii isla markii shiikha meydkiisa janaazadii lagu dukaday sbeysiga waxaa loo sii qaaday deegaanka maxaa siciid oo shiikha welba ku dhashay oo ka soo jeeday oo ah yacni degmada cadale ee shabeellada dhexe halkaas ayaana shiikha shalow axadeed lagu aasay Eh, sheekh nuurdiin marka eh, sheekh muuse cadde allah u naxariistee maxaan ka naqaanaa qof nuucee ayuu ahaa sheekh muuse cadde allah u naxariisto horta shiikha wuxuu ku dhashay la yidhaahdaa deegaanka la yidhaahdo maxaa siciid ee degmada hadda hoos timaada lagu aasay ee cadale ee shabeellada dhexe shiikha asigoo yar ayuu qur-aanka dusha ka xifdiyey wuxuu ahay saaxibul qur-aan qur-aanka qof aad u jecel markii magaalada muqdisho nawaaxigeeda uu soo aaday shiikha wuxuu ilaahay jeclaysiiyey cilmiga islaamka culumta islaamka funuunteeda kala duwan ayuu wuxuu ku noqday shiikha mutabaxir asigoo culummo fara badan u hoos fadhiistay ay ka mid yihiin shiiqayna weyn eh, sheekh xuseen xudde sheekh muxudiin raage shiiqa wuxuu ahaa culum culummo fara badan ninka diin qaaday culum fara badanna qaaday ku taqasusay tafsiirka xadiidka fiqhiga siirada iyo culumta carabiyada ah iyo kuwo kale oo culumta islaamka ka mid ah sidoo kale shiikha wuxuu ahaa nin akaadimi ah oo mudarisa oo iskoolaad badanna wax ka soo dhigay oo aftahan ah sidoo kale shiikha wuxuu mudaris iyo imaam iyo khadiib ka soo noqday masjidu khulafaa u raashidiin oo ku yaallo afarta jir diine halkaasoo arday badan iyo culmo badan oo maanta islaamka anfacayso oo mudarisiina oo funuunta islaamka yaqaano oo wax ku baray shiikha mar dambena wuxuu soo aaday asigoo daaciya dacwada ilaahay dadka ugu yeeraayo yurub gaar ahaan wuxuu deganaa holland scandinavianka iyo sidoo kale jarmalka switzerland sidoo kale ingiriiska wadamo badan ayuu shiikha wuxuu u tegay dacwo iyo muxaadaraad fara badan sida hadeertaanba youtubeyada iyo meel walba ku jirto shiikha waxaan kaloon ku naqaanaa inuu ahay dalaaqatu wejhi nin bashaasha oo weji furfuran oo qof yar iyo qof weyn intaba aysan ka caajisin shiikha inuu u sheekeeyo oo ahay nin bashaasha oo haddana markuu sheekeynaya ka sheekeeyo diinta islaamka ilaahay cadamadiisa subxaanahu watacaala iyo siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqda nebiga qof wuxuu ahay maanta haddaa aragto aad dareemayso akhlaaqda nebiga oo nebiga inuu ka sheekeeya aad u jecel shiikha raximahullahu raxmatan waasicatan marka daaci wuxuu ahay soomaali o dhan ka baxay yurub iyo africana in badanoo isaga goyshay intuu yurub deganaay south africa oo dhowr jeer maxaadaro u tegay shiiqa iyo soomaaliya isagoo dib u heshiisiinadii dowladda ay samaynaysay culamadana ay isku imaanayeen isagoo ka qayb galaayo shiiqa marka waxaa la dhihi karaa oo ka naqaanaa cimrigiisoo dhan ba asigoo hadda toddobaatan dhaafay shiiqa cimrigiisa wuxuu ku bixiyey cilmiga islaamka inuu barto dadka inuu baro inuu ku camal falo inuu dacwadii ilaahay ugu yeero wuxuuna aad u necbanay diinta islaamka in loo gafo in meel looga dhaco kaasi waxa uu ahaa sheekh nuurudiin macalin maxamuud oo ka mid a culammada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka nuur xasan nuur ayuu u waramayey haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha wariyaha v o da ee arrimaha ciyaaraha mahad xidir ayaa muqdisho nooga soo diray subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka subaxnimo ee idaacadda v o a aana ku bilownay xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya ee toddoba toban jirada ayaa ka qayb gelaya koobka bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ee ka socda waddanka uganda soomaaliya oo difaacanaysa koobkan ayaa hal iyo ibar ku dhaaftay xulka suudan iyagoo u gudbayay wareegga xiga ee samafinaalka haddaba xulka qaranka kubadda cagta ee toddoba toban jirada mar kale ma ku guulaysan karaan koobka bariga iyo bartamaha qaaradda afrika oo ay qaadeen abril waxaanu falanqayn kooban ku samayn doonaa xulka soomaaliya iyo waxabaha laga filan karo waxaana falanqayntan kooban igala qaybgelaya madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya mudane cali cabdi maxamed cali shiino iyo maxamed xuseen qalinleh oo ka mid ah wariyaasha tibiye ciyaaraha ee jooga muqdisho waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo aan wax ka weydiiyey xulka qaranka toddoba toban jirada iyo guusha ay shal ka gaareen xulka suudan bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay mahadna ugu horeyn adiga idaacadda v o e da tartankan oo under seventeenka labadii sano mar baa la qabtaa waxaana tartanka haysta soomaaliya waxaan ka qayb galnay tartankii afcon oo ka dhacay algeris abril laba kun labaatan iyo saddex wax markaas ka dambeeya waxaan u diyaargaroobeynay sidii aan tartankan oo labadii sano mar la qabto aanu qaybgelin lahayn maadaama xulalka yararka ay aada u keenaan guulo oy ku jiro koobka iyo sakaafa iyo inaan u gudubnay afcon waxaa ka qayb galay lix dal ilaa shan dal oo kale oo ka mid a east african ma qayb gelin oo sakaafa uganda tanzania kenya soomaaliya south sudan sudan ay qayb galay laba gruubaa loo qeybiyey gruubka b dalka martagelina gruubka e uu noqday maadaama uu martageli yahay dalka koobka haystana wuxuu noqday labo labada gruub dadka loo kala daray annaga suudan iyo south sudan nagu soo aaday ciyaarta u horreysa south sudan aan la ciyaarnay oo aan ogtayna finaalkii inaan ka qaadna koobka saddex hal uga qaadnay ciyaartaa saddex ebraa looga bishay xulka soomaaliya ciyaartii labaadaan waxaan la ciyaarnay suudan shalay hal ibra ugu badina maadaama gruubka uu saddex yahay suudan labada jarab waa laga badshay waxaa soo baxay south sudan oo kaalinta kooda kusoo baxday iyo soomaaliya oo kusoo baxday kaalinta labaad gruub e waxaa kasoo baxay tanzania oo kaalinta labaad kusoo baxday iyo uganda oo kaalinta koowaad kusoo baxday waxaan la ciyaari doonaa in haddii alla idmo labaatan iyo afarta oo ku beegan maalin talaada ah xulka uganda oo martigeliye ah sida sanadkii hore waxaan rajaynaynaa inaan finaalka u gudubno on afkoon ciyaarno oon koobka qaadno aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya dhalinyaradaas iyo macalimiintooda iyo dadka xulka maamulaya dhammaantood waxaa ka horreeyey under fifteenki oo isla uganda iskoolada oo isla uganda lagu cayaaray soomaalina kaalin saddexaadee kasoo gashay tanzania qaaday uganda laba gashay anna saddexaan galnay marka aad iyo aadaan ugu faraxsanahay sida ay wax u socdaan sida wax loo diyaarsho idinkana aad iyo aadaan idinku mahad celinaya sida aad mar walba noola socotiin waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin waa maasanta guddoomiye xasina qalinle maxay uga dhigan tahay xulka qaranka kubadda cagta toddoba toban jirada ee guushii ay ka gaareen dhigooda suudan suurtagalse ma tahay in kulanka xiga ee uganda ay guulgaaraan mahad cali xidir waa mahadsan tahay adig iyo bahda v o a saa la socotaba ciyaaraha toddoba toban jirada bariga iyo bartamaha afrika ee ka socda wadanka uganda waa ciyaaro xiisa badan waxaana ciyaarahan difaacanaya xulka dhalinyarada toddoba toban jirada soomaaliya uu xiriirka soomaali kubadda cagta ku dadaalay ama tababar adag siiyey bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa la socotaa guushii shalay ay ka gaareen qaranka suudan inay ahayd guul muhiim ah maadaama qaranka ay kasoo baxeen gruubka b oo ay ku helinayeen koonfurta suudan iyo wadanka suudan maadaama gruubka laga rabay laba wadan koonfurta suudan iyo soomaaliya ayaa kasoo gudbay waxaana hadda soomaaliya ay joogtaa urmac dhamaadka mise finalka koobka todoban jirada bariga iyo bartamaha afrika runtii ma had si ay ogtahay qaranka koobka isagaa difaacanaya waxaana ifaaladu ay tahay mar kale inay ka guuleystaan ciyaaraha todoban jirada bariga iyo bartamaha afrika ee sanadkan ku qabsoomaya wadanka uganda waxaa laga filayaa wiilasha iyo macalimiintooda inay soo hoyaan koobkaas taariikhiga ah oo ay kusoo qaadeen wadanka ethoobiya ciyaar xiisi badan ayay la ciyaari doonaan afrlaatanka bishan wadanka uganda oo martigeliyaha ah si ay ogtahay soomaaliya waxay taageero badan ku leedahay wadanka uganda maadaama halkaas ay degan yihiin dad badan oo soomaaliyeed oo ku nool wadanka uganda gaar ahaan magaalada kambala filayaa in ciyaartaas ay noqoto ciyaar alclassic maadaama ay iska hor imaan doonaan wadanka soomaaliya oo taageero badan ku leh wadanka uganda iyo wadanka martigelinaya ciyaarahan ee uganda rajada waxay tahay in qaranka ay kasoo gudbaan wareega xiga una gudbaan finalka ama kulanka ugu dambeeya ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika ee toddoba toban jirida ee laba kun labaatan iyo afar ee martigelinaya wadanka uganda si guud si gaarba qaranka waa looga mahad celiyay guusha ay ka gaareen dhigooda suudaan maadaama ay ahayd guul taariikhi ah mahad saa la socota waa ciyaartooyda xulka dhalinyarada markastaba ay ka duwan yihiin ciyaartooyda waaweyn waxaana ciyaartooyda hadda laga filayaa inay u gudbaan heerka ugu dambeeya ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika xubinta ciyaaraha ee barnaamijka subaxnimo ee v o a waanaga inta tan iyo kulan dambe waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
aad iyo aad buu mahadsanyaa waryahayaga mahad xidir haatan aan ka yaranasanno wararka iyo warbixinada dhinaciisa heesaha riixaa reerka uroon rabbigay kii rumeeyey iyo rasuulkiisa rajadiisa waa hela codkii baxsana ee fanaaniintaasi banaadiriga ayaan idaacaddeenna aroodnimo kusoo gabagabaynaa waa anigu maxamed cola xasana farsamada waxaa gacantii hagarlaan naga siiyey nuur xasan nuur dhammaanteed waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo